habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso magaalada washington
waa fiidnimo jimcaha bisha oktoobarna waa shan sannada laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doonaa sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkan shirka xisbiga talada haya dalka etoobiya uga socda aways iyo sidoo kaleeto saamaynta uu ku yeelan karo soomaalida etoobiya far keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamulkii lin samaystay cabinet professionaala keliya kama dhigna in iga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna iima muuqataano ifafaalaheeda waana xaqiiqo jirtaa in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida ah xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay wallaahi waxaan odhan lahaa oo ta ugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaanimo noqonayso
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan shir lagaga hadlaya hubka halista ah ee baqdinta laga qaba inuu gacanta u galo argagixisada oo dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey sidoo kale waxaan idiin haynaa ood ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo qarax laba carruura ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka dhabbad ee gobolka galguduud qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mukhtaar roobow cali abuumansuur uusan isu soo sharaxi karin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya war qoraalo oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay inay ka soo baxday wasaaradda amniga waxaana lagu faafiyey warbaahinta ah dowladda iyadoo lagu sheegay in roobow uusan fulinin sharuudihii ku xirnaa ka qaadista cunuqabateynta iyo xayiraadda caalamiga ee saarnayd sidaasi daraaddeedna uusan xaq u lahayn in uu xafiis siyaasadeed isu soo sharaxo shalay ayay ahayd markii uu roobow oo mar ahaan jiray ninka labaad ee hogaanka al-shabaab uu shaaciyey inuu u tartamayo madaxtinimada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya taasi oo doorashada la qaban doono doorashadeeda weeyaane bisha nofembar ee soo socota mukhtaar robow abuumansuur ayaa waxa uu ka gadoodsan yahay waxa uu kasoo gadooday al-shabaab sanadka markuu ahaa labadii kun iyo laba iyo tobankii bishii agosto waxaana sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii uu isu soo dhiibay dowladda robow ayaa mar ay v o edu la xiriirtay wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo waraaqdan hase yeeshee wuxuu sheegay inuu diyaar u ahayn inuu ka jawaabo ilaa iyo inta madaxda dowladda si cad ay uga hadlayaan arrinkan
dowladda sacuudiga ayaa baadi goobaysa suxufi u dhashay waddankaasi sacuudiga oo markii ugu dambaysay ku sugnaa dalka turkiga suxufigan ayaa la sheegay inuu galay xarunta qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddankaasi turkiga horaantii toddobaadkan iyadoo intaasi kadibna aan dibba loo arag jamaal khashuuqi oo ku qori jiray waxaa wargeyska washington bos ee waddankan maraykanka ayaa ku noolaa dalkan maraykanka tan iyo sannadiina dhaaftay markaasoo mas-uuliyiinta sacuudigu ay bilaabeen inay aamusiiyaan mucaaridka iyo weliba dadka qaba aragtiyaha dowladda ka soo horjeeda saxafigan ayaa aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxaana la sheegay inuu safaaradda sacuudiga ee magaaladaasi istanbul uu tegay arrimo khaas oo la xidhiidha waraaqo meher oo uu halkaasi ka soo qaadanayay iyadoo sidaa ay wararku sheegayaanna gabadha uu guursanayay ay mas-uuliyiinta waddankaasi turkiga ku wargelisay in la la'yahay ninkaasi waxaana intaasi kadib ay u yeedheen turkigu safiirka sacuudiga oo warbaahinta iyadoo u sheegay in safiirkaasi uu la kulmay amaba saxafigaasi uu la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga maalinimada arbacadii
abaalmarinta caalamiga ah ee nobel peace priceka ayaa la guddoonsiiyey denis mukweg iyo isagu ah dhakhtar ku takhasusay cudurada haweenka oo daaweyn jiray haweenka lagula kaco falalka gaboodfallada ee kufsiga iyo dhibaataynta ay ka mid tahay dalka koongada dimuqraadiga iyo sidoo kaleeto naadiya muraad oo ah haweeney da-yar oo ah qof ka soo badbaaday afduub loogu geystay isisna ay u geysteen dalka ciraaq guddiga norwegian ee bixiya noobelkan amaba abaalmarintan ayaa waxa ay ku sheegeen war qoraale oo jimcaha maanta ay soo saareen in abaalmarintan ay ka turjumayso dadaalada ay ku doonayaan inay kusoo afjaraan isticmaalka qalalaasaha kufsiga ee dumarka ka dhanka iyo sidoo kaleeto kooxaha dagaalamaya oo iyagu carqalad ku ah amniga haweenka mugweja ayaa la sheegay inuu yahay ninkii ugu horreeyey ee ah mid mideynaya amaba isku xirayo heer caalami iyo heerka dalkiisa marka ay noqoto la dagaalanka loogu jiro iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka ah dumarka muraad ayaa iyaduna sidoo kaleeto waxa ay tahay qof dulmano ah oo diiday in ay aqbasho sharciyada u degan dadka ku hoos nool meelaha isis ee ka taliso ee haweenka aamusiya waxa ay muujisay geesinimo aanan horey loo sameynin waxa ayna ka sheekaysay dhibkii soo gaaray ooy ka hadasha iyadoo sidoo kaleetana u hadashay dadka kale ee dhibanayaasha ay aan hadli karin ayaa lagu yiri war qoraala oo lasoo saaray abaalmarintaasi kadib mugwej ayaa waxa uu yahay lixdan iyo saddex sano jir halka gabadha yar ee muraadna ay tahay iyadana shan iyo labaatan sano jir
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa stuudiyaha washington gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa miinooyinka xadhaadiga ah ee waxyeeleeda u geysta dadka rayidkaa gaar ahaan caruurta ay la qaxaan iyadoo ay la qarxaan caruurtaasi goobta iyadaa jooga dhacdadii u dambeysay ayaa waxaa saaka ka dhacday deegaanka dhabbad ee gobolka galgaduud halkaasoo ay miina ku dishay laba caruura wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa dhacdadan wax ka weydiiyey cali xaleef axmed seed oo ka mid ah helada caruurtaasi
walaal reerku wuxuu marka koowaad degan yahay meel dhabbad u jidha koob iyo toban kilomitr oo la yihahda balle cadhaaday halkaas ayay ku nool yihiin saakay abaara saddexdii saac ayay hooyada iyo laba ciyaalo ay dhashay wiil iyo gabar ay waxay aadeen balliga inay biyo kasoo dhaansadaan dadku meel biyole oo balliga meesha roob baa ka da-ay marka balliga dadku biyo kasoo dhaansadaan balliga ay biyo u doonteen hooyadu marka waa ka dambeysay ciyaalkuna waa ka horeeyeen adugu ciyaalkiio ka horreeya waxay arkeen marka geed meelaha u dhawaaday kala soo baxeen miinadan qaraxan ku qarxay ay ku geeriyeen kala soo baxeen waa garaaceen markii ay garaaceen waa qaraxday labada ciyaalkaana halkaasi ku geeriyoodeen hooyadii baa isla markiiba dadki ugu horreeya soo gaaray u dhowaa hooyadood baa kamid ahayd iyadoo gabadhiina mar hore ay dhimatay oo ay naftiisa markiiba ka baxday ilmihiina ay nafta ku dambayso aysan waxba u qaban karin bay utahay isagiina isa markiiba waa dhintay sidaasa walaal wax u dhex labada carruurta ah ee bal haddaad noo kala sheegtid waxay ahaayeen da ahaanta inta ay jireen walaal maane ilmaha gabadhu gabar iyo wiil bay kala ahaayeen gabadhuna waxay jidhay shan iyo toban sano wiilkuna wuxuu jiray saddex iyo toban sano ma garat haye gabadha waxaa la yidhaha wiilka waxaa la yihahdaa shaafici maxamuud mire saddex toban sana u jiray gabadhana waxaa la yidhahdaa farxiye maxamuud mire ayadana shan iyo toban sana ay jidhay waxay dugsi ka dhiganayeen meel aagga u dhowbaa dugsi ayay dugsi ka dhiganayeen labaduba dugsi qur-aan bay dhigan jireen laakiin maanta jimcay ahayd oo dugsigii may ay jirin sidaas awgeed bay hooyadood caawinahayeen oo ay biyaha lasoo dhaaminahayeen ma garan allah unaxariisto waa arrin murugadeeda leh deegaanada marka waa haraadiyadii colaadihii dalka soo maray waxyaabihii ka haray wadanka walaale sidaad ka warqabtaba dhabbad markii dhankan laga aado xaduud bay dhabbad horta marka koowaad saaran tahay oo xaduudka etoobiya iyo soomaaliya marka rool qodobba waa dhibaatadan waa u sababeynaynaa oo mid ay tahay ilaahay baagu mid ku yahay dagaaladii sokeeyo dalka ka dhacay waxyaabihii ka haray dhibaato badan bay dadka ugeysanayaan sometimes waa qarxan sidoo kalena xaduudka etoobiya iyo soomaaliya dagaaladii ka dhacay miinooyin badan baa dhulka lagu aasay oo iyaguna ku aasan shilkan keliya marka ma dhicine shilal horena meesha awal bay hore uga dhaceen ma garat haye dee dhibaatadaas marka inay miinada qabaa'ilada iyo dhibaatada dadka ay sagaashan labadii dowladda mu ka dhacday kabacdi sagaashamadaadkii wixii ka dambeeyey wixii dadka qabaa'ilada ay isku geysteen wixii ka haray inay tahay in dowladuhu dowladda etoobiya iyo soomaaliya dagaaladii wixii ka haray inay tahay ilaahay baa og laakiin dadkaas ciyaalkaas waxay ku geeriyoodeen waa qarax miino oo meesha ku aasnaa oo ay gargaraaceen haddii horey waxyaaba haraadiya oo qaraxyaha ay dadka saameyn ugu yeesheen dadkiina waaweyn soo ma habboonin inaad carruurta wacyigelisaan oo aad u sheegtaan in qalabyadan caynkaasa ee haraadiga ah ay ka fogaadaan walaal macane waxaan wax hadda dadkaanu tamar u leeyahay oo uu gaarsiin karo ma ahan dadku waa dad xoolo dhaqataa waa dad aan hal meel deganayn oo hal meel aan wacyigelin magaalo lagu gaarsiinayo lakin waa dad baadiye degan oo haba meel u guuro weeyaan meeshaan roob baa ka da-ay waana la ogyahay aag la ogyahay wey aagaan miinadu ka xiran tahay ilaa fruntifoore ilaa balcad ilaa maxaan ku ihahdaa ururkoobaad intaasba waxa u dhexeeya wax lagu yaqaan weeye beer miino oo dowladihii iyo qabaa'iladii iyo dhibaatada dhulka miinadu ay ku aasan tahay oo qaraxyada lagu yaqaan weeye waxay kala qaraxday xooluhu marka ay kala qaraxday maba xisaabnaba sometimes xoolaha waaba la qaraxdaaba maba la xisaabiyaba oo geelay badanaa la qaraxdaa laakiin dadka dhibaatada ay u geysatay badana waayahan oo dhan waa soo laalaabanaysa hadda laba wiil laba wiil oo walaalahaba sidaasoo kale ay ugu qaraxday oo ku geeriyooday wakti hadda koor hadda koor sidoo kale gaari bay meesha kala qaraxday aaga hadda ay kula qaraxday oo aan ilmahan dhibaatadu ay hadda aanu ka nimid meel in inta urku ku wareegsan saddex kilomitr ku wareeg ah ilaa ilaa lix dhacdo waa ka dhacday oo qaraxyada iyo gaari ay la qaraxday iyo dad ay ku laysay ma garan waxaa la ii sheegay inaad ehel ama qaraabo dhow aad u ahayd carruurta geeriyootay marka ma qaraabo dhow baad la ahayd carruurta haa walaal qaraabaanu nahay u dhow oo reerka familka ah sidaas awgeed baanu dhabad baan anigu joogay markii shil ku dhacay halkaanaan gaari ka qaadanay waana noo dhow yihiin islamarkiiba dadkii ugu horreeyey oo gaari baan kamid ahaa dhibaatada meesha ka dhacdayna hadee aadkii ka qayb galay ilmaha meeshaan ku aasnay meeshii maanan qaadi karin oo hadde meel fog maanan gaarsiin karin oo dad googo-ay oo hilbahoodii lugahoodii go-een oo madaxii qaar mid ilmaha qaar mid kamida madaxii hore u go-ay intaa madaxa hore go-dayo dhibaato badan marka maanan qaadina barta laftigeedii meeshii qarax u kala qarxay meel sad shan tilaabo u jidhaanu ku aasnay arrintaas si dadku ay uga feejignaadaan halka aad sheegaysid oo ah in waxyaabo badan oo haraadiya ay ku ay ku harsan yihiin maxaa loogu samayn layahay xayndaab dadku ay uga fogaadaan iyo xoolahaba walaala maxaane mid hadda waa codsi oo adduunka iyo baan u jeedinaynaa iyo dadka dhegeysan doona iyo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha ka hawlgala arrintan badbaadinta iyo samatabbixinta dhibaatadan oo ay leedahay da hay-adaha ka shaqeeya waa u gudbinaynaa midna waa annaga xaggeena annagu walaale wixii aan ka qaban karno waa iska yaryihiin oo dad shacaba oo dhaqaalahoodu iyo noloshoodu ay iska yadhaayo oo dhaqaalo badan dadka dhabad iyo aagaani degan waa dad xoolo dhaqato ah dad ganacsiyo iyo wax badan leh oo maalgelin kara si loo saari karo ama xayndaab ku wareejin kara maahan maadaama bahashuna aad bay dhulka ay ku tidhow u tira badan yahayo dhul hadda la xadadi kara maahan waxaanu ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha ka hawlgala arrintan wax ka qabtaa inay deg deg noo soo gaaraan dhacdadan dhowr jir bay soo laabatay dad badan bay noloshooda ku galaafatay oo ilmo u badan yihiin hadda dhacdadii tan ka horreysay laba ciyaala oo laba wiil oo midna sagaal sano jiro midna toban sano jiray ku galaafatay oo isku hal reer kasoo jeeda badanaana marka dhibaatadan aagay ka dhacaysana waa aag isku dhadhow oo ilaa sidaan kuu sheegay balcad haaday tntifoore iyo urur koobaad iyo inta udhaxaysa weeye waxa waxaanu ka dhacaya waxaanu codsanaynaa arrintaa in si deg deg ah hay-adaha qaramada midoobay ee hawshaan ka hawlgala kuwa internationalka iyaguna oo oo aan qaramada midoob ahayn iyo iyo dowladda soomaaliyeed bayna deg deg arrintan wax uga qabtaan annagu waxaan wax ka qaban karna maaha waxaani waa wax kabaasitigayga walaala ka weyn ma garat
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa cali xaleef axmed seed oo ka mid ah ehelada caruur ay miina ku dishay gobolka galgaduud waxaana u warramayey waryahayaga cabdiwaaxid maalin isaaq
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada jabuuti waxaa goordhow lagu soo gebagabeeyey shirka looga hadlayay khatarta hubka sida weyn wax u gumaada ee looga cabsi qaba in ay isticmaali karaan argagixisada haddii uu gacanta u galo waxaa hubkaasi ka mid a hubka biologicalka ee dhimashada badan geysta oo si gaar ah loogu soo qaaday shirka oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad iyo hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha hubka ee loo soo gaabiyo magaceeda yunoda wariyaha v o e da rabadaan muuse ayaa haddaba waxa uu wareystay maxamed cali fuliye oo horena u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka jabuuti
shirkan horta waa shir ku saabsan hubkaadhimista iyo hubabka khatarta xeer loo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay ansixisay kii oo saddex waaweynoo wadan ay ansixiyeen maraykanka ruushka iyo ingiriiska kolkaa waa waagii in la odhanayay dagaalka qabow in xeerarkii ugu dhoweeyey isku soo dhowaashihii ugu horreeyey ee dowladaha waaweyn ay isugu yimaadiin xeerar dhexdooda ah kolkaas xeerka wuxuu noqday tilmaam la eegto oo wadannada kalena ay ka eegtaan maanta waxaa ansixiyey wadan xeerka jabuutina maanta waxay tahay afar waddanoo iigaadka ayay ka mid tahay sida eritrea sud sudan iyo soomaaliya oo ansixintii ku jira lama odhan kara ma ansixin oo jabuuti dee xeerasha adduunkao dhan way wada ansixisay sidaa darteed baa maanta shirka loo qabtay oo lagu qabtay jabuuti iigaadka oo iyadu shirka qabatay iyo hay-adan adduunka ee hubkudhimista oo iyaduna shirka guddoominaysa
garyaqaan markaad eegto sideedan dale iigad way ka kooban yahay afar dal way ansixiyeen kenya etoobiya uganda iyo sudan iyagu intay ansixiyeen ayay welibana meelmariyeen dhaqangelintiisna way wadaan iminka waxaa loo baahan yaha in la qanciyo jabuuti soomaaliya iyo eritrea iyo sud sudan soo saama waa sidaa waa sidaa sidaa waxaan jabuuti waxaa maanta dee nasiib wanaag ay u noqotay inaan aniga aan maanta aan ka mid noqdo dadkii la soo casumay oo shir aan tanzania ka qayb galo urur kaloo xagga raqaaqa xildhibaanada ay casuumiyeen oo ku saabsanaan arrinta ayaan ka soo qayb galay sidaa daraaddeed baan kana laygu soo casuumay waxaan de anigu gartay inaan guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti anna aan u yeedho isaga ayaa de guddoomiyey nasiib wanaag shirkii sidaabuu jabuuti ay de uu si wanaagsan iyo meel wanaagsan ay uga soo qayb gashay iyadoo waddankeyga lagu qabanayo iyadoo guddoomiyihii baarlamaanka uu joogo uu leeyahay anaku xeerka waan ansixinaynaa sidii ugu dhowba sidaabaan deen maanta annaku aan ugu faraxsannahay in halka aan ka galnay iyo hawsha sidaan u qabannay sababta maxay tahay garyaqaan in jabuuti ay la daahday oo ansixin weyday heshiiskan wallaahi horta jabuuti waxaa weeyaan caalamka ma qaadan bay ahayd isku geeyo dee hububka waaweynna waddan dee maanta hub waaweyn buu dee in aan dhex galno oo adduunka manihinoo dee hawlihii gaarka ahaa ee horumarka iyay de jabuuti intaas ayay ku jirtaa ma malaynaya inay de waxa jabuuti ay diidanayd eese isku geeyo jabuuti kol kastaba xagga hore ayay kaga jirtay safka hore xeerashan nabadgelyada iyo walaalnimada iyo midnimada waxaa kutusaya iigaadkan maanta dee shirka hogaaminaya in jabuuti lagu asaasay iyo
soomaalia oo kale markaad eegta garyaqaan waagii shaqayn jirteen dowladdii dhexeen soomaaliya waa la saxeexay laakiin waxaan sixina lama gelin iyo dhaqangelintuna haba dambayse marka dabadeedna burburkii baa dhacay soomaaliya marka waa waxaa maanta soomaaliya waxa lagu daray dalalkan iyaguna aan sixin bal xaalkeeda ka warran iyada isku geeyo soomaaliya sudan iyo eritrea saddexdaas inay dhiba inay wax u gaara ay leeyihiin oo sababa nin u gaaroo kala gooniya oo dee lama odhan karo waa way ansixin waayeen bakti waxaa dhici karta howlaha gaarka wey aan sheegayo oo nin walba dee in haysta iyaa dee in u ansixi waayey inay ansixiyaan kolkaa soomaaliyana waanta diyaar bay la tahay iminka soomaaliya oo kale waa la ogyahay qaraxyada waaweyn ee ka dhaca nabadgelyadii si fiican uma sugna marka ma waxaa laga cabsi qabi karaa hubka bacteriolojigoo kale la isticmaalo haddee tahay dhinaca argagixisada iyo haddee tahay xagga dowladahan soomaaliya wallaahi horta soomaaliya dee u gaarba maaho iyadoo deja dhibteediiba ayaa gaar u leedahay inuu ilaahay ka saarana waan ugu ducaynaynaa ee adduunkii waaweynaa maanta nabadda ahaa iyo iyo kuwii ugu waaweynaba haddii ay ansixinayaan soomaaliyana dee iyadu damba umaha haddii ay maanta taageero heli karayso sidii dee loo taageeri lahaa ee hubabka noocyada kala ah amba dee in shirar gaara oo qolo oo qolooyinka xeer yaqaana in xeerasha loo geyn lahaa kuwa cilmiga baadhaha loo geyn lahaa xeerka ansixinteeda dambaa ugu jirta
maxamed cali fuliye oo horey u soo noqda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka jabuuti ayuu kaasi ahaa waryaheena rabadaan muuse ayuuna ugu waramayay magaalada jabuuti
waa hagaag dhegaystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka khamiistii shalay waxaa magaalada awaasa ee dalka etoobiya ka furmay shirweynihii koob iyo tobnaad ee xisbiga e p r d f oo xisbiga haya talada dalka etoobiya shirkana dhowr maalmood soconaya ayaa lagaga hadlayaa etoobiyada mustaqbalka kadib markii xilka ra'iisul wasaarenimo loo dhiibay doktor abiy axmed oo ah hogaamiyihii u horreeyey ee qowmiyadda oromada ka soo jeeda ee xilkaasi qabta shirweynahan waxaa sidoo kale lagu go'aaminayaa ballaadhinta xisbiga oo markii hore ku koobnaa afar qowmiyadood halka xisbiyada qowmiyadaha kale loogu yeedhi jiray xisbiyada bahwadaagta xaluhelidda amniga ayaa isaguna ka mid ah qodobada shirkaasi lagaga hadlayo haddaba shirkaas iyo saamaynta uu ku yeelanayo soomaalida gobolka oo barnaamijkeenna aan maanta kaga hadlayno ayaa waxaa igala qayb gelaya doctor ismaaciil qodax oo barakaha jaamacadda st tomas ee gobolka minnesota dhowaanna ka soo laabtay dalka etoobiya waxaasna igala qayb gelaya xirsi cabduqaadir oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka etoobiya iyo guuleedow cali oo ah wasiirka xidhiidhka dowladda ee gobolka soomaalida ee uu madaxweynaha ka yahay mustafe maxamed cumar wasiir guuladow cali ayaan ugu horreyn weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee shirka awaase hor yaala bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shirweynihii koob iyo tobnaad xisbiga talada dalka haya ama collisionka haya e b r d f ayaa wuxuu ka bilowday magaalada awaasa haddii ilaahayd laga wada hadli doono kolleyba dee xisbi ahaan jahooyinkii siyaasadeed ay dhigteen shirweynihii tobnaad iyo wixii ka qabsoomay lagu wada eegi doono taasoo jahada mustaqbal ilaa shirweynahan shirweynaha xigi doona wixii jaha guud ee wadanka uu xisbigaasi ku hagi doono iyo goaamada ay qaadan doonaana mid lagu falanqeeyo hogaamin cusubna lagu dooran doono wey waxaa shirka shirweynaha hadda socda ee magaalada awaasa ka qabsoonayay waan gartay sidaan ognahay xisbiga e p r d f waxa uu ka kooban yahay afar xisbi oo afar qowmiyadood oo etoobiya ah in qowmiyado intaa ka badane ay ku nool yihiin halkaas doctor ismaaciil haddaan siiyo bal sawir guud waxaad naga siisaa sida xisbigan u dhisan yahay iyo taariikhdii ilaa iyo markii la asaasay marka ugu horeysa aad baad umahadsan tihiin e p r d f waxay ka kooban yihiin afar ma garanaysaa xisbi waa amxaarada oromada tigreega iyo nimanka qolooyinka laysku yidhaha debub laakiin waxaa dominate gareeyey nimankan tigreega la yidhaaho kolkaa iyagaa ma garanaysaa wixii oo dhan gacanta ku dhigay oo dhibaatada maanta etoobiya ka taagan aan ka hadli doono ino waxa ugu wacan waa inkastoo laleeyahay waa afar kala gedisan oo meel midab ku ku bahoobay haddana ma garanaysaa way waxaa dominate gareeyo ma garanaysaa waxoo dhan haystay waa nimankan ma garanaysaa tigreega innaka xagga soomaalida afarta gaambeelada benashangulka iyo hararkana waxay yidhaaheen waxay afka ku tilmaamaan agaar oo ma garanaysaa agaar waa waa dad ma garanaysaa weli soo socda oona even prime minister ethoopia ka noqon karay waan gartay xirsi xildhibaan hore ayaad ahayd waan ognahay in qowmiyadda tigraygu ay ka tiro yar tahay marka loo eego qowmiyadaha ugu yaraan oromada iyo amxaarada muddo toddobiyo labaatan sano ah maxaa keenay in lays ogolaado oo laysla shaqeeyo oon laga gadoodin dhibaatada iyo dulka haysadkaas uu sheegay doctor ismaaciil
horta nimankan t p laftu kuma iman doorasho iyo rabitaan shacab waxay ku yimaadeen qori caaraddii oo dalka ay xoog ku qabsadeen kabacdina waxay arkeen iyagoo marka hore qorashahoodii iyo ajendayaashoodu ahaa inay ka go-aan dowlad dalka etoobiya intiisa kale oo qowmiyadda tugreega ay xor ka noqoto laakiinse waxay arkeen opportunity ah inay dalkan xukumi karaan marka waxay u baahdeen collution inay sameeyaan oy qowmiyadihii kale ee badnaa ee dalka inay ururo u sameeyaan sida o p d o iyo a d n a d m iyo qoladan dhabuubka oo xisbi u sameeyay markaasi collutionka nepar df marba mar bay isi soo tarayay dhibku soo badanahayay in mar waliba kacdoonaa dhacayay haddaan dib u eegno taariikhda two thousand fiveki electionkii ay yidhahdeen fair and free election baan sameyneynaa waad ogeydeen doorashadii dad fara badan oo mucaarada ayaa soo galay markii dambena way kaga noqdeen wixii maalinba dhibaatadu markay soo tartay soo tartay markii dambe furkay tuureed waan ogeyn hadda labadii sano ugu dambeeyey kacdoonadii oromiya ay bilowday iyo kililka axmaarada ayaa isbedelkan maanta keenay marka dhibaatadu way isi soo taraysay toddobiyo labaatankii sano qowmiyad walibana dhibkuu gaarahayay ha kala badsadaan sida qowmiyadda soomaalida oo kale si gaar ah cadaadis baa u saarnaa horumar la-aan baa ka jiray marka xoog dhibaatooyinkiisa soo tarayay un baa hadda uun ay ay macquul noqotay in xisbigii talada hayay dhexdiisu ay isla halgamaan oo ay kasoo dhex baxaan rag yaryar oo isbedel doona sida tim lama iyo qowmiyadda axmaarada oo dalkaajo ninka la yidhaahdo madaxweynaha kililka oromada kililka axmaarada kuwaas ayaa keenay isbedelkan iyaga oo ka faa'iidaysanayo kacdoonkii oromiya ee axmaaradu ay sameeyeen waan gartay wasiir guuleed waxaan hadda sheegnay in afar afar xisbi oo sida ay sheegeen tigreega amxaarada qowmiyadaha koonfureed iyo oromadu ay ku midaysnaayeen qowmiyadaha kale ee soomaalida cafarta benishanguulka heerariyiintu kama mid ahayn ba la yidhi waxa la- wax loo bixiyey baa la yidhi magaca xisbiyada bahwadaagta maxaa keenay in aan lagu aaminin inay ka mid noqdaan xisbiga weyn ee e p r d f ee toddobiyo labaatanka sano soo jiray maxaa maxaa ka dhinaa eh, qowmiyadahaas waa horta waa xaqiiqo waa arrin jirta siduu xirsi u sheegayna xisbigan e d r d f wuxuu ka dhex samaysmay ama ka abuurmay waqtiyadii u dambeysay ay dagaalka eh, kula jireen dowladdii hore ee macanka gahayd militariga ee waddanka ka talinaysay taasoo intayna dalka gudihiisa imanin ayna waddanka gacanta ku dhigin laftigeeda sanadadii u dambeeyey eh, in eh, ay abuurmeen ama ay samaysmeenba eh, axzaabtan kale ee labada xisbi axmaarada kasoo jeeda iyo qowmiyadda tigree labaduba waa qadiimi axzaab jirta weeyaan kuwa kalena eh, markii ay dagaaladu xoogeysteen waddanka dhanna inay gacanta ku dhigaan loo baahday ayay ka samaysmeen halganka dhexdiisii iyo dagaalka dhexdiisii runtii waa mid ay de collision in ay sal balaadhiyaan dhammaan qowmiyaadka waddanka si ay u gaaraan cid walbana ay representation ugu yeelato meeshii ay ku suuro gelinayeen baan qabaa waktigaa ay em, xisbigan e d r d f uu samaysmayey haddaan dib ugu noqono marka taariikhda deegaanka laga halgamayay iyo dalka dee eh, loo socday labadaba em, innaga soomaali ahaan qowmiyadda canfarta ama benishaanguulis oo kale ama gambeelahoo kaleba nidaamyadii hore kuwa xitaa recognition dee waddankan in ay wax ku leeyihiin ama ay ka mid yihiin ay u aqoonsanaayeen ama jiritaankoodu inay dad dalkan etoobiya wax la qaybsanayo oo laleh inay yihiin aaminsanaan ahi waddanka kama jirin oo dowladdii militarigu aad bay extremus yahayd baan qabaa taasi marka waxay keentay eh, xidda xisbiga loo sameynayna waxay ahaayeen dee dad markaa ka mid ah em, halgankii oo qaybo siyaabo kala duwan ha ku galaan oo ha kusoo tobeeda ka mid ha uga noqdaane laakiin kasoo jeeda qowmiyadaha kale ee labada deegaan ama koonfurta ha noqoto ama qowmiyadda oromada ha noqoto taasi waxay saamaxday oromaduna dee maadaamay lafdhabartii waddanka tahay eh, population ahaan iyo deegaan ahaanna dad aada muhiim ugu ah halganka ay ahaayeen inay coalitionka ka mid noqdaan baa suurta gashay innaga waktiyadaa eh, dee halgamo kala duwan oo shacabka soomaalidu siyaabo kala duwan usoo galeen oo muddo dheer socday way jireen hanqaltaagki hanqaltaaggeenna iyo rabitaankeenuna maadaama uu ahaa gooni istaag iyo xornimo dalka inaan ka qaadano eh, waktigaas in lala jaan qaado oo ni- xisbigan la galo ama laga noqdo mayna suuragelin waktigii kala guurka axsaabtii deegaanka ka jirtay ee xilligaa kala guurka nooga qayb gashayna weli mabaadiday ahayd gooni istaagga maadaamay qabeen fursadda horey wax ku abuurmayeen inaan ka hadna amaan dib uga dhacno ayaa timid hase ahaatee muddadii eh, laba- laba iyo labaatanka sano uu xisbigani soo jiray uu talada dalka soo hayay coalitionkani innaguna marxalado kala duwan oo deegaankeena hadii xisbigeena hadday tahay iyo axsaabta kale ee afarta deegaan ee la sheegayba ay soo mareen iyo kala duwanaansho fara badan baa jira taas marka waxaan qabaa in de iyagu nidaamkii u habboonaa ee markaa waddanka ku maamuli karayeen ama wax loo seeta abgarayn karayay ee iyagu beneficiary ku ahaayeen inay dhigteen innaguna iska dhaaf halgan aan kaa ku galna ama aan kaga mid noqone weli waxaad moodaa eh, siyaasad maajuur ah oo dhaafsiisan deegaanka ilaan aan la iman taasaan qabaa in ay eh, dib u dhaca badan keentay ama kamid Waa gartay.
noqosho ahaantiisa inay muddo dheer nagu qaadato waan gartay doctor ismaaciil qodax eh, hadda shirweynaha socda waxaa la yidhi labada qowmiyadood ee oromada iyo amxaaradu magacyadiiba iska soo bedeleen wax ka dambeeya bedelkaasi ma la sheegay waayo waxaa socdaa la yidhi isherdan iyo isriix iyo isgarbin fara badan marka ugu horeysa waa waktigii ugu magaranaysaa darnayd taariikhda ethiopia ay daruuro magaranaysaa qaadi kara inay inay hareeyeen ba weg yihiin magaranaysaa kolka even haddaad u fiirsatid tiimka magaranaysaa lagu qoray meesha ee sanadkan eh, in congreskan koob iyo tobanaad waxaa ku dhigan ah, ethiopia renaissance-ka ma adaragtay ethiopia midnimadeeda loo sida lagu abuurayo xawligan isbedelkan xawliga ku socdaa oo lagu salaynayo oo lagu salaynayo wax la yidhaahdo ma garanaysaa democratic you know ma ahayn sidii hore malas uu meesha kaga tegay ee democratic developmental state maaha waxay qaateen oo way bedeleen waxay ka dhigeen developmental democracy framework kolkaa waxay waxa waxay ku tusinaysaa tani in ay labadan urureed sheegtay iminka oromo democratic you know in partiga iyo qoladan kale amxaarka iyaguna amara democratic party waxaad moodaa ina wixii la odhanayay developmental stateka uu malas kolkii kun iyo i mean laba kun iyo labiyo tobankii uu meesha ka baxay ay ma garanaysaa wixii oo dhan meeshay ka baxeen ilaa iminka haddana mid waxaan aaminsanahay maaha waxa keenay ma garanaysaa nimankan ku dhex jiray halganka waxa keenay nimanka kayraha la yidhaaho ee iyo nimanka amxaarada in barbaarta sida ma garanaysaa shinil oo kale qaybahaabaa keenay laakiin iminka su-aasha weyne la isweydiinaya waxa weeyaan abi hortaalla abi wuxuu aaminsan yahay strategy odhanaysa madamar madamar waxay ka dhigan tahay in dadkii oo dhan laysku daro taa ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynayn haddaa hoos loo daadego sida qowmeedyahiin oo kale oo waktigii hore ay xoog ma garanaysaa sidaad og tahay taariikhda etoobiya waan ku yar dheeraaday taariikhda etoobiya haddaan dib u noqo tan iyo ma garanaysaa nation state waxaa lagu tilmaamay etoobiya kolkii la sameeyey eematalan melili kablow hayleslaase dargigii e p r d f t qoriga caaradeedun baa lagu maamulayay meesha waxaan eeg hayleslaase waxaa la odhan jiray waxaa la yidhaha baalabad dargiga waxaa la odhan jiray waxaa la yidhaaho cadre nimankan e p r d f t waxaa la odhan jiray niman elite kolka maanta abi waxaa la isweydiinayaa hawadan ma garanaysaa ka bilaamatay iyo isbedelka weyne ka bilaabmay xagee u dhaqaaqi karaa kolka ethoobia sida dad badan oo ma garanaysaa niman aada u kuurgalay geeska africa siyaasadda weliba sida ethoobia waxay sheegayaan haddii kale waa lagu kala tegi haddii kalena sidaa ay meesha ku dhigeen tiamka demoqrati wanaagsan bay iyay iyagu horkaci sida imanka soomaalidayna ka soo qaad soomaalidu waa dadka ma garanaysaa saddexaad ee ethoobia ugu badan dhulka labaad ugu weyn weeyaan ethoobia waxaa la isweydiinayaa sidee ku dhacday ma garanaysa sidee ku dhacday inay soomaalidu dibadda ka fadhiyaan oo sidii ciyaarta u daawadaan waan gartay waan u geli doonaa qodobka ah xisbiyada la yidhi waa lagu darayaa xisbiga weyne maamula amaba hayatalada etoobiya e p r d f hase yeeshee haddaan u tago xirsi xildhibaan xirsi waxaa la yidhi ninkii ka ahaan jiray sirdoonka etoobiya haystay ee doctor abiy axmed uu bedelay dhowr bilood ka hor gatajo asafe hadda waxa uu guddiga fulin waxa uu kusoo biiray guddiga fulinta ee xisbiga t p l f ee tigreeg uu leeyahay dad badan baa sas ka qaaday waxaa tigreegu ay arrintaa uga jeedaan bal haddaad faahfaahinteedana siista walaal horta ninkani marna lagama saarin guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga laakiinse waxaynu ognahay in getajo asafa oo ahaan jiray muddo labaatan sano in ka badan directorkii nabad sugidda dalka nin aada u awood badan oo dalkani ninka xukumayey ah afar malas oo isagu awoodda iska lahaa haylo maryamna kaba awood badnaa in doctor abiya markii uu yimid uu xilkaga qaaday kabacdina waxaynu maqlaynay iyadoonaan official ahayn jaraa'idadu qorayeen in waaran loo gooyey oo la yidhi hala soo qabto muddo ka bacdi waxaanu haddana maqalay inuu ninkaasu ka baxay dalka oo xaggaa iyo suudaan u tallaabay meel uu ku sugan yahay inaan ilaa hadda aan la garanayn haddana waxaanu arkaynaa muddo ka bacdi maalmahan weekan soo baxday in shirkii t p l f ay ay ay ku shirhayeen maqalle in lagu dhex arkay dib dibna loo doortay oo loo ansixiyey inuu sii ahaado xubin guddi fulin iyo golo dhexe ah marka arrinta isweydiinta leh waxa weeya ninkii waaranka loo gooyey xilkii laga qaaday ay dowladda dhexe raadinaysay in haddana xisbigii xisbiyadii talada hayay dalka uu dib loogu soo celiyo laba speculationki wuu fara badan yahay dadku qaarkood waxay leeyihiin armay doctor abiya iyo e p r d f team oo dhan ay ay heshiis ku yihiin oo dhiilal iyo waxyaaba adu aynaan ogeyn under the table uu dhacay oo ah xisbiyada mucaaradka ee dalka kusoo noqonaya iyo in opportunity helin inaan isku dhacno oo xisbigu baaba-o qolo waliba waxeeda ha loo tixgeliyo uu ninkan kusoo noqday waa laga yaaba inay jirto waa waa waa scenario dhici kara scenaariyada kale waxa weeye in qoladan t b l f ay qariska tuur wado oo ay rabto in ay dalkan ay qalalaaso cusub iyo isqabqabsi cusub oo hor leh loo galo oo arrintuna intay iishuu noqoto oo ay bardheef ku kala jabaan oo buuq cusub halkaas uu ka yimaado oo ama t p l f taba dibadda loo tuuro oo collutionkan laga tuuro oo la yidhahdo reform diyaar uma aha maadaama raggii waaweynaa ee xisbiyadu kalaba ay ka saarayaan oo raggii old guardis ay ka baxayaan haddana t p l f inay raggii old guardiski ay dib ugu soo celiyaan meesha waxayna tusaysaa calaamad ah inayna diyaar u ahayn reformkan abiya uu hormoodka ka yahay marka speculationisku way fara badan yihiin laakiinse waxaan ogaan doonaa shirkan waxa uu ku dhammaado iyo iyo iyo cidda soo gashay golaha dhexe iyo guddida fulinta e p r d f ta hadduu ninka getajo la yidhaaha safa ay t p l f soo proposal garayso xubnaha uga qaybgeli doona e p r d f dan waxaan ogaanaynaa inuu under the table heshiis jiro e p r d f dhexdeeda ay iska kooxaysanayaan xisbiyada kale ee mucaaradka ee dalka soo gelahaya waan gartay wasiir guuleed waxaa la yidhi waxaa arrinta laga doodayo ka mid noqon karta in xisbiyo aan horey ugu jirin lagu soo diro xisbiga e p r d f xisbiga soomaalida ayaa si gaara loo tilmaamaa arrintaasi intee bay run tahay intee bayse suuragal tahay waxaa jirta shirweynihii tobnaad xisbiga e b r d f markuu qabsoomayey ayaa doodaas la raysgeliyo laga hadlay afartan xisbiya kale ee dhahwadaagta layihi siday hadda tayadooda iyo jiritaankooda inta la qiimeeyo ay uga mid noqon lahaayeen coalitionka waddanka hogaaminaya taasoo marka u de cidda axsaabta horeysa xisbiga deegaankeena uu kow ka yahay hase yeeshee qalaafe iyo dhibaatooyinkii kala gedisnaa meelo badan oo waddankaa ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxayna saamixin in daraasaadkii iyo natiijadii la rabay inta sidii loogu talagalay loo qabto in warbixintii la horgeeyo shirweynahan koob iyo tobnaad ee hadda socda taas oo go-aan lagaga gaari lahaa axsaabtaasi hadda bahwadaagta ay kii ka midka noqon kara lahaa coalitionka iyo ka kale iyo xaaladda guudba waxaa la filayay in shirweynahan lagu go-aamiyo hase ahaatee dhibaatooyinkaa jira awgeed daraasaadkii oon soo dhamaystirmin ayaa wa waxaa hadaladii ra-isul wasaaraha speechkii furitaanka ka mid ahaa in laga soo gaarsiin waayo daraasaadkii hase ahaatee weli looga fadhiyo shirweynahan in go-aan cad u ka soo saaro hawsha kamid noqoshada e d r d f ee axsaabta kale bahwadaagta laha kusoo biiraya marka weli go-aamada shirka looga fadhiyo ayay taasi u tahay qodobka koowaad ee basica een deegaanka soomaalida iyo shacabka soomaaliyeed baquseeya waan gartay doctor sma haddii aan akiyar ku noqdo oo hadda xifki ka hadlayay ti getajo safa oo kusoo noqday xubin guddi fulin oo t b lfta soo noqday waxaan qabaa waa rumor arrinta ah waarab baa loo jaro maxkamadda ayaa raadinaysaa ah lasoo qabtaa layidigu ofishali wax dawladda xaggeeda ka soo baxay ma aha haddii ay waaran maxkamadeed meesha yaalana qofku xisbiga ka mid ha noqdo iska daa xisbiga shacabka hadday soo doorteen uu golaha wakiilada shacabka ka mid yahay dalka sharcigii in la horgeeyo kama lagama horjoogsan karee nidaam iyo procedure inta loo maro immunity-ga lagaga qaadi karo sharciga in lagu horgeyn karaa jire lacala waa qof xisbi ka mid a ama guddihi fulin ha noqdo ama golo dhaxa muxubin baa ka ahadee marka arrintaasi rumor suuqa yaabo kala duwan kusoo galay keliya ayay ahayd wax dhaasisan oo ofishaala maaha ayaan qabaa waan gartay doctor ismaaciil waxaad xustay in soomaalidu ay tahay qowmiyadaha ugu badan ee etoobiya berri ka maalin haddii xisbiga ay ku biiraanna ay xaq u yeelanayaan jagooyin sarsare ilaa heer ra-iisul wasaare inay waddanka ka qabtaan hase yeeshee sidii guuleed bilowgii sheegay soomaalidu ma soo gaadhsiisnayn heer ay yimaadaan miiska etoobiya oo ay wax la qaybsadaan arrimo iyaga u gaara dartood oo ahayd in halgankooda marka hore ku salaysnaa aaya ka tashi hadda heerkaas soomaalidu ma gaadhsiisantay waxaan filayaa horta saad saad ula socoto cabdi iilay kolkuu meesha ka baxay dowladdan iminka ee mustafa ka taliyo dhibaato aada u baaxad weyn bay la kulmeen kolkaa saad ula socoto waxyaabahan iminka ethoopia isbedelkan weyn ee ka hanan qaadayna sida iminka oil left oo kale ururadii meesha ka jira oo dhan waa lagu soo dhaweeyey kolka anustaan u arkayo waktigan iminka nimankan dhalinyaradaas sida iminka mustafa oo kale wasiirkan iminka nagula jira niman aada u dhalinyaraa oo aada u wanaagsan magaranaysaa ooy soomaalinimadu ay run ka tahay magaranaysaa iya iya iyaa magaranaysaa meeshii hogaankii qabtay laakiin dhibaatada meesha taalla yaa dhibaatada aada u baaxad weyn taasi waa midta kalena federaal systemkani eeg laba waxbaa jira ethoopia ilaa maantadan shirkan maanta ay awaasaa ay dhan ay ka maraan ay garan laayihiin waxaa jira ninka la yidhaha ninka caanka waxaa jira john marcakis bugiisa ugu dambeeyey ee uu the last two frontier ethiopia the last two frontier inakuu naga hadlayay soomaalidu ka hadlayay gambeeluu ka hadlayay wuxuu ku leeyahy ethoopiyada kale kolkay ka doodayso power struggle dhexdooda waa sida imika ma garanaysaa nimankan amxaarka iyo tigre waa isku qabteen oo kale dadka soomaalida canfarta dadka periferiga dadka dibadaha kaga ah ma garanaysaa weligood kama mid noqon buu leeyahay ethiopiana you know the elephant in the room ma garanaysaa ee laga hadilaayahay waa xaqa dadkaas dhul ahaan iyo resource ahaan kolka labadan mid kuma xidhno un deegaanka waxay ku xidhan tahay adi iyo naftoodu iminka waxa inaka wax noo taraya ayaa meesha ka bilaabmay taasina iminka waxaa ishaya iminka maalmihii dhaweyd wixii ka dhacaya oo dhan iyo waxa imika ka dhacayaba ethiopia addis ababa matalan maalintay g seven ay soo galeen waa laysku qabtay oo dhexdoodii bandiiradii tii haylislaasay soo qaadeen kolka nimankii labadii qodob ma garanaysaa ee odhanaya the question of land dhulka iyo the question of national question ay nimankan tigreygu sida yar oo kale ugu dhigeen labadii baa laysku hayaa kolka anigu waxaan maqlay nimanka maxaarku waxayba rabaanba saddex qodob in meesha laga saaro article dastuurka kow in laga saaro ka sagaal ee dadka qowmiyadaha sideenoo kale say isku organise gareeyaan laba article thirty nine oo xaq u siinaysa inay qoomiyad kastii ay go'i karto ta afraadna waa afartan garanaysaa waa articleka dhulka kolka eg waxaa meesha hadhaynaya labadaa qodobunbay ethiopia ku meegaysan jirtay sidii waagii hayleslaase la afgembiyey ee dhalinyaradu kacen innaka xaqaynu taasuu ka imanayaa laakiin waxay u baahan tahay matalan sida iminka oina left oo kale inay waktigan imika ay iska dhigaan garanaysaa dibadda wixii xurgufa iyo is-afgaran waaya ee innaka naga dhexeeya oonu wajahno ma garanaysaa ujeedadeenoo dhan meel midaata kolkaan baan ma garanaysaa powerkeenna iyo xaqeenna aan federal systemka ka heli karnaa waan gartay xirsi haddaan siiyo dhowr sannaad ka ahayd xildhibaan dowladda baarlamaanka federaalka etoobiya wixii markaa ka maqnaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi etoobiya ay tahay maanta inay maaragtay u dadaalaan oo ay helaan oo markaan ka hadlayo waxyaabaha dastuurku qeexayo ee xaqa u siinaya qowmiyadaha kala duwan ee degan dalkaas
walaal markaad eegto dalkan iyo sida loo maamulo iyo xaala iyo siday ahaan jirta taariikhda horeba iyo dowladihii isu soo badbedelahayay melilig hayle salaase dhargigii iyo tan t t p l f ay hormoodka ka ahayd mar waliba dad perifery isaga yaala oo xad ku yaala oo wixii loo keeno uun qaata waxna looga soo yeeriya adhisaaba ahayd hadda unbaad moodaa in dalkii intuu isbedel ka dhacay dadkii soomaalida wax la weydinahayo go-aamo iyagu leeyihiinna ay qaadanhayaan dadka soomaalidu haddii ay midoobaan oo indifferenciga dhexdooda jira iyo qabyaalada iyo qurunka ay ku dhex jiraan iskaga baxaan ay dad soomaaliyeed oo isku dan ah oo isku dhaqan ah oo isku afa aynu nahay ee aynu midowno waxa inooga maqan dalkan wuu badan yahay politically economically waxyaabo badan baa dalkan nagaga maqan waxay ku xidhnaan kartaa oo quraata dadku siday u midoobaan ay ay u gartaan waxa ka maqan laakiinse waxaad moodaa in hadda uun xisbigan talada haya e p r d f uu serious ka yahay in soomaalida iyo qowmiyadaha kaleba lagu soo daray xisbigan e p r d f meesha ay talada ka go-aysa laakiinse waxaa muuqata iyadana dhanka kale inaanu xisbiga deegaanka haya aanu diyaar u ahayn uunan weli isbedelkii la rabay xisbi ahaan aanu dhicin waanu arkaynaa in madaxweyne cusub banaanka laga keenay xisbigii oo jooga oo iskaletoonkiisa uun uu jiro xisbiga talada haya deegaankuna aada moodo uun in uu de iskaletoonkiisa uun uu jiro laakiinse xisbi ahaan aanan diyaar u ahayn in uu ka qayb qaato ama ka mid noqdo xisbiga talada haya e p r d f waxaa loo baahan yahay xisbiga talada haya deegaanka in uu general assemblygiisu qabsado magaca haddii uu iska bedelahayo dad aqoon leh oo bulshada dhexdeeda magac ku leh ay kusoo darsadaan meesha isbedel dhab ah oo sal iyo baara ay sameeyaan markaa kabacdi dadka soomaalida ay mideeyaan markaa ayaynu oran karnaa wixii naga maqnaana waanu heli karnaa xisbiyada talada hayana waanu ku biiri karnaa laakiin safar keliya fool ma dhaqdo mustafa in la keenay meesha uu maamul kilil samaystay cabinet professionala keliya kama dhigna in in in in uu xisbiga aynu sida aynu hadda nahay aynu ku biiri karno xaqay naga maqanna aan ku heli karna iima muuqataano ifafaalaheeda waayahay aan xusuusiya dhegaystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno shirweynaha xisbiga e p r d f ee ka taliya dalka etoobiya oo ka socda magaalada awaas ee dalkaasi iyo waxa laga filayo waxaana barnaamijka amarti iigu ah doctor ismaaciil qodax oo ku sugan magaalada minneapolis xildhibaan xirsi cabdiqaadir oo ku sugan gobolka south dakota ee dalka maraykanka iyo wasiir guuleed aw cali oo ka mid ah xukuumadda u dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee gobolka soomaalida mustafe maxamed cumar wasiir guuleed waxuu ku sugan yahay magaalada jigjiga wasiir guuleed waxaad ka mid tahay dabcan xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne mustafe maxamed cumar tallaabooyinka madaxweynaha ilaa markuu xilka qabtay waxaa ka muuqda dhiiranaan siyaasadeed waxyaalo fara badan oo maamulkii ka horreeyey uu sameeyey buu wax ka bedelay hadday noqoto calanka hadday noqoto magaca gobolka iyo arrimo kaleba hase yeeshee sida xildhibaan xirsi uu sheegay dhiiranaantaa siyaasadeed ma wehelisaa xisbi tayo leh oo wax la qaybsan karaya xisbiyada kale ee xubnaha ka ah ururka e b r d f mise wuxuu u baahan yahay siduu xirsi sheegay in ilaa gunta isbedel lagu sameeyo dad aqoon lihi ay xisbiga qabtaan si ay ula gorgortami karaan dadka ay la midoobayaan ee xisbiga e b r d f ee adhisaababa fadhiya waa sax waa su-aal aad u wanaagsan runtii waana xaqiiqo jirta in shacabka soomaalida ama deegaanka soomaalida xuquuq badan oo dalka lagu leeyahay oo haddii midnimo iyo isku duubni shacab soomaaliyeed la helo aan ka heli lahayn ay inaga maqan tahay keliya waddada lagu gaari karaana siday walaaladiiba sheegeen ay tahay midnimo iyo isku xidhnaansho iyo dad is aaminsano wixii ay xaqa u lahayn isku jid u marayo wada raadsanaya haddii aan usoo noqdo su-aasha xisbiga hadda deegaanka ka jira diyaar ma u yahay xisbigu diyaar wuu yahay laakiin wuxuu u baahan yahay hawl badan iyo reform fara badan buu u baahan yahay waxaa laga maarmaan ah dhibaatooyinkii deegaanka kasoo dhacay ee ka jiray deegaankan ee maanta keenay xukuumadda cusub inay timaado waa xisbigii dushiisa ay ku dhacday taas marka waxay ka dhigaysaa waajib in xisbigu dhaliilaha gudihiisa uu dib u eego si dhabana isku baadho wixii qaldan la iska iska saxo dad aqoon-yaan kala duwan afkaar kusoo biirin kara aragti kusoo biirin kara xoojin kara energetic oo maanta yani geedi socodka deegaanka soomaalida looga baahan yahay iyo in shacabka soomaaliyeed la mideeyo dalka wax lala qaybsado suuro gelin karaa ay kusoo biiraan ay ka mid noqdaan taas marka waxaan qabaa inay arrin muhiima oo loo baahan yahay ay tahay siina sahli doonta midnimada shacabka soomaaliyeed iyo wax la qaybsiga qowmiyaadka badan ee dalka ku nool laakiin shaqada koowaad ee hadda qabsoontay madaxweyne mustafa intii xilka ayay qabsoontay waxa weeye dhismihii dawladda xaggii dawladda in dhismaheedii la dedejiyo la xoojiyo iyada oo shaqooyinka kuxigee la qaban doonaana ay tahay in dib u habeyn ama reform lagu sameeyo xisbiga iyo qaabdhismeedkiisii kala duwanaa iyada oo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo mabaadida uu xisbigu u asaasan yahay wixii lagu biirin karo waktigan hadda aan joogno la jaan qaadi kara iyagana lagu biiriyo kabacdi ay noqoto in shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay u diyaar garoobaan geedi dheer oo wixii xuquuq waddankeenaga maqan aan ku hananayna ama aan kusoo ridanayna marka waan qabaa in hawshaasi ay hawl noo dhiman oo qabsoomi doonta muddada dhow ay tahay waayahay gebagabadii barnaamijka aynu ku dhownahay aan ku hormaro xildhibaan xirsi oo aan weydiiyo shirkan maalmaha kooban soconaya waa shirweynahan xisbiga e p r d f waxyaabaha laga fili karo ee faa'iido u noqon karaya qowmiyadaha etoobiya oo ay soomaalidu kow ka tahay horta waa siduu doctor qodax sheegay meeshan afkaaro kala duwan iyo fikirada kala duwan baa la kala wataa waa qowmiyado iyo xisbiyo isgaadahaya oo inagu soomaali ahaan dhaqankeena iyo dhaqanka highlandrisku waxay kukala gedisan yihiin iyagu waxa weye iyagoo indifferency leh oo kala duwanaansho qaba ayay haddana wada shaqayn karaan way wada joogaan way wada shaqaynayaan way wada shirahayaan waxbay soo wada saari karaan iyagoo haddana indifferency leh haddaba waxay ku xidhnaan doontaa sidaa uu doctor qodax sheegay sida uu doctor abiya uga dabaasho ama xisbigiisa e p r d f ku qanciyo ujeedooyinka iyo isbedelka uu rabo dalkan inuu gaadhsiiyo haddii uu ku qancin waayo waxaa imanayso in uu isaguna uu xisbi samaysto sidaa uu sheegay uu collution cusub uu uu garab saar la yeesho xisbiyada kale ee mucaaradka uu markaa xisbi dal dawlad collution uu sameeyo haddii laakiinse uu ku qanciyo isbedelka uu raba iyo meesha directionska uu ka cahiyo iyaduna waxa weeye waa mar waliba baahi baa loo qabaa dadka soomaalida iyo codkooga marka soomaalidu waa king maker bay noqon karaan markaad eegta resourcigaan haysano baaxadda dhulka badnida dadka qowmiyadda saddexaad aynu nahay marka iyaduna dhinac waliba waxay ku xidhan tahay innagana saan ugu diyaar garowna iyo iyo iyo iyo collutioniskan jira siday isku qabtaan marka mar waliba cidda lagu soo carari doono ee loo soo noqon doono ama cod laga raadsan doono dadka soomaalidu kow bay ka noqonayaan laakiin dadka soomaalida iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda leadershipka waxaa loo baahan yahay inay u diyaar garoobaan waxa etoobiya ka socda iyo baahida iman doonta in ay soomaalidu king maker noqdaan oo cidda ay raacdo ay ma talada dalka waad mahadsantay doctor ismaciil waxaad ku dari lahayd wallahi waxaan odhan lahaa un ta ugu dambaysa waxa weeyaan e p r d f tii hore naqaani ma noqonayso kolkaa completely ti cusub bay noqoni doontaa kolkaa saan kolkii hore idhi abi un bay ku xidhan tahay xagga u wajaho nimankan oromaduna waxay rabaan iminka wax federal system presidential ku dhisan oo iyagu majority rule oo kale inay meesha ku maamulaan amxaarkiina tii horey rabaan kolkaa waxaan filayaa kaarka kalaate jokerka ee qolo kasta waa u taraysaa waxaan filaya inay soomaalida noqon doonto mustaqbalka waan gartay wasiir guuleed hadalka ugu dambeyan ku siinayaa hay haye waayo aad iyo aad baad horta umahadsantihiin runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ugu waaweyn pinariska shirkan hadda socda laga filayaay horta in kow waxa weeye shirweynihii tobnaad qodobadii jooyinkii ay isla dhigeen wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomin ay ka mid tahay tii inay axsaabta kale kusoo biiraan ahayd in go-aan horta ay ka soo saaraan ta kale labaad waxa weeye in la ballaariyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee waddanka ka jira axsaabta kala duwan ah taas oo si sharci ah oo nidaamka waafaqsan ay axsaabta uga qayb galaan doorashada nagu soo wajahan soo socota dalka si maaragtay xor ah oo dimuqraadiyada inay u dhacdana in lagu ashuur gareeyo basically waxyaabaha ay xisbiga hadda talada hayay uu ku xaqiijinayo ama ku sugi karo hawsha uu ku hirgelin karo ta kale la filaya waxa weeye in gudihiisa siday axsaabta qaarba hadda ay soo sameeyeen ay reform fal ah oo hogaamin cusub oo energeticii ay ugu soo biireen oo kale in sidoo kalena coalitionka guddigiisa fulinta ah ee soddon iyo lixda ka kooban ee afarta qowmiyadeed ah dadka energetica lagu daro lana dhigo jihada mustaqbal ee xisbigu ilaa shirweynaha kale ee soo socda waddanka ku hagi doono si cad iyadana loo qeexo iyadoo caawa shirkii jaraa'id waafayeenka shirka uu qabanayay lagu soo saaray ilaa saddex qodob oo ah jihada mustaqbal ee xisbigu qaadan doono ama waxa loo yaqaan the red line dawladdu ayna haddi kadib u dul qaadan doonin xisbiga talada hayaana uu ku hagi doono dawladda inaan loo dul qaadan lana soxo waxna laga qabto taas oo ah waa arrinta musuqa sida habaysan ama organized corruptionka waddanka iyo dhaca ka jira baahsan in si kama dambeyna dawladdu xal uga qabatay tallaabooyin cadcad ka qaado hawsha sharci darrada ah hadda meelo badan oo dalka gudihiisa ah ka qabsoomaysa ee rabshadaha wadateen dad badani ay ku naf waayeen hanti badanna ay ku burburtay in si kama dambeyn oo cad iyadana go-aan looga qaato meel kastoo dalka kamid aha noqotee in isku socodka iyo xornimo ku noolaashaha qofka muwaadinka inuu meel kastoo dalka kamid a hanti ka samaysan karo kula noolaan karo in si dhaba loo hirgeliyo qodobka saddexaad ee muhiimkiina waxa weeyaan shaqooyin badan oo qabsoomaya oon natiija dhalahayn ama midho dhalahayn oo muddo dheer ka socdaay inayna haddi kadib dhicine natiijo la taaban karo oo shacabkii iyo lagu qancin karo ummadda dalkaa oo xagga siyaasadda isbeddelka siyaasadeed dhaqaale iyo tan so socially politically iyo economicaliba inay dawladdu majoriska cadcad ay qaadi doonto ay noqdaan kuwo xilli gaaban natiijo lagu gaari karo mustaqbalka waddankana iyo horumarkiisa codeyna xawl sii gelin karta marka runtii waddankoo dee taagan meel jid isgoys ah in guul horseedo oo xagga guusha laga gaari karo go-aamo taageero ama saaciidaay ay kasoo baxaan iyo mid kala qaybtan cusub iyo felerity aada u weyniba ay kasoo bixi karaan maadaama oo xilliga uu qabsoomay iyo xaaladda waddanka ku jiraba ay critical tahay intaasi hordhac bay caawa usoo baxday laakiin go-aamo mustaqbalka waddankan anfacayna kasoo baxaan maan rajeynana aada iyo aad baad umahadsantihin waan gartay aad baad umahadsantiin dhammaantiin aad baad mahadsantihin assalaamu calaykum adaa mahadsanti waayahay dhegaystayaal waxaa intaasi naga eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlaynay shirweynaha xisbiga e p r d f ee haya talada dalka etoobiya iyo waxa uu u soo wado qowmiyadaha kala duwan oo ay soomaaliduna ku jirto waxaa barnaamijka martiigu ahaa doctor ismaaciil qodax oo jooga minnesota xirse cabduqaadir oo jooga gobolka south dakota iyo wasiir guuleed ow cali oo jooga magaalada jigjiga intaynu mar kale kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
mahadsanid maxamed haatanna war degdega war qoraalo oo la sheegay inuu ka soo baxay wasaaradda ah amniga soomaaliya ayaa lagu faafiyey warbaahinta dowladda waxaana lagu sheegay in robow abumansuur uusan fulin karin shuruudihii ku xirnaa ka qaadista cunuqabateynta iyo xayiraada caalamiga ee saarneyd sidaas daraaddeedna uusan xaq u lahayn in uu xafiis siyaasadeed u ordo haddaba maxay tahay arrinkan ay ka dhigan tahay su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa wariyaheena maxamed colaad xasan u weydiiyey profesor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda savana ee gobolka georgia wallaahi arrintaani runtii waa arrin oo nagu cusub warqad baa la sheegayaa oo uu soo qoray wasiirka amniga federaalka laakiin markaan eegnay ama markaan anigu eegay waxaad moodaa warqadaasi inaysan xataa shaabad lahayn saxiix lahayn tuhum baa marka meesha iska abuurmayo oo soomaalidu waa iska warqabtaa colaadow been abuuro fara badan baa iska jiri karaayo marka in laga fiirsado ayaan u maleynaya in loo baahanya wa waa gartay laakiin saraakiil dowladda ka tirsan oo la hadalnay oo ka gaabsada magacoodai inay shaaciyaan waxay xaqiijiyeen in warqadan jirto wakaaladda wararka u faafisa dowladda soomaaliyana warkan way daabacday oo warqadda way ku jirtaa marka arintaa laga soo tago jiritaanka warqadda laga soo tago mukhtaar robow wuxuu ka tirsanaa ururka al-shabaab ninka labaad ayuu ahaa muddo ula soo dagaalamaya kooxda dowladda soomaaliya sibuu heshiis baa dhex maray maxaa keeni karaa in maanta dowladda ka daba hadasho oo ay tiraahdo ma aqbalsanin in uu isu sharaxo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaan kuu lahaa ma ogtahay waxaan kuu lahaa in laga fiirsado ayaa loo baahan yahay waayo waa sidaad sheegtay yani qofkani wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii ururkan al-shabaab markuu guddoomiye ka ahaa ninkii la odhan jiray godane labadii kun iyo saddex iyo tobankii way iska hor yimaadeen godane iyo robow yani waayo robow wuxuu dareemay in godane iyo kooxdiisi waxay wadeen inaysan islaami ahayn oo ay iska ahayd arrimo maaragtay qalalaasi iyo maaragtay in maaragtay dalka lagu abuuro nabadgelye la-aan inuu ku jiro waan ka warqabnaa marka mukhtaar robow wuu kasoo tagay meeshii markay iskeeni waayeen oo ay isla keeni waayeen sheekadii oo islaamiga ay ahayd wuxuu kusoo noqday meeshuu ku dhashay dalkuu ku dhashay ama gobolkuu ku dhashay oo bakool ah magaalo la yidhaahdo abal ayuu waa meeshuu ku dhashay ayuu iska galay halkaasuu ku noolaa laba labadii kun iyo saddex iyo tobankii intii ka dambeysay dadkiisiiba wax baraayay qofkani waa qof yani wax soo bartay ilaa jaamacad buu ka soo baxay halkaas ayuu isaga sugnaa ilaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii dhoweyd labadii kun iyo toddobiyo tobankii dhoweyd colaado waad ka warqabtaa dowladihii reer galbeedka ama waxaan la yidhaahdo bulshada caalamiga oo maraykankaba ugu ugu horeeyo maraykanka waatuu ka qaaday wa waatuu cafiyey ninkii waxaa la yidhi hadda iyo waxa ka dambeeyay waa naga cafis iyo naga musaamax dowladda federaalka madaxweynaha ayaa waxaa jira cafis baa jira cafis oo ay soo fidiyeen dowladda federaalka ay usoo fidiyeen keligiisa maaha cid allaale ciddii maaragtay ku jirtay ururadaasi oo argagixisada qof allaale qofkii rabo inuu kasoo baxo waa tii loo cafis loo loo fidiyey oo madaxweynaha farmaajo oo u fidiyey marka maanta markii la yidhaahdo wasiirka amniga ayaa ayaa warqad soo qoray oo dhahaya arrintani wax kama jiraan marka waxaan kuu leeyahay waxa weeye wax sugan inaysan ahayn baa laga yaabaa ku noqosho u baahan waayo haddii kale waxaa iska hor imaanaya dowladdii oo tiri waan cafinay maanta in maaragtay wasaaraddaas keliya ay kasoo baxdo sheekadaasi waxaan u malaynayaa waa arrin oo run baa ka maqan baan u malaynaya profesor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhigay jaamacadda safaana ee gobolka georgia ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayey maxamed colaad xasan haye shirwac waa gaagsaaray gabagabada idaacadda fiidnimaynu soo gaadhnay intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa tan iyo idaacaddeen idaacadda xigta waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo